waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaali com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha juunna waa laba iyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
mayna cadaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyey goobahaasi in ay waxisdambari ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waa xisbiga talada haya iyakaana dee waddankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka warramaya dibudhaca doorashooyinka dalka etoobiya ee dowlad deegaanka soomaalida waraysi ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida guddoomiyaha xisbiga ucid oo sheegay in xisbigiisa iyo xisbiga wadani ay ku heshiiyeen in ay kala qaataan kuraasida guddoonka baarlamaanka iyo duqa hargeysa ka hor doorashada wararkii ugu dambeeyey ee shirkii wadamada g toddoba ee ka socday wadamada britain gobolka ontario ee dalka kanada oo galay wejigii koowaad ee xayiraada looga qaadayay roobab xoog leh oo ka da-aya qaybo ka mida dalka australia muddo laba cisho ah kuwaasoo khasaare geystay iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka ku soo dhowaada waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
xeerilaalyaha guud ee mareykanka marik garland ayaa sheegay jimcihii in waxdiisa cadaaladda ay si xoog leh u dhaqangelin doonto xuquuqda codbixinta xilli gobolo badan oo xisbiga jamhuuriga ay ku xoogan yihiin ay adkeynayaan sharciyada doorashada xilli taageerayaasha madaxweynihii hore ee donald trump ay weli si aan sal lahayn su-aalo uga keenayaan guuldaradiisii sanadkii laba kun iyo labaatan doorashadii madaxtinimada garland waxa uu sheegay in waxda cadaaladda ay dacwad ku oogi doonto hanjabaadaha ka dhankaay saraakiisha doorashada waxaana uu sheegay inay labalaabi doonaan tirada xeer ilaaliyaasha u heelan xaquuqda codbixinta isagoo sheegay in ay kuwaasi baari doonaan sida gobolo badan ay u qabtaan doorashooyinkooda waxa uu intaasi ku daray xeer ilaaliyaha guud ee mareykanka in waxda cadaaladda ay baari doonto goobaha codbixiyaasha dadka madowga ay ku sugan yihiin kuwaasoo la sheego in safafkooda in ka badan inta ay sugaan codbixiyaasha cadaankahi ay ku sugnaadaan xilli lagu dhibaateeyo qaabka ay codadka u dhiibtaan dhibaatadaasi ayaa waxaa la sheegay inay ka jirto gobollo badan oo codadka doorashooyinka madaxtinimada ay madaxdu ku dagaalamayaan sida gobolka georgia oo kale in ka badan saddex boqol iyo konton kun oo qof oo ku dhaqan gobolka tigre ee dalka etoobiya ayaa wajahaya xaalad macluula waxaana la sheegay in malaayiin kale ay khatar ugu jiraan xaaladaasi macluusha sida lagu tilmaamay falanqeyn ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka kuwaasoo sheegay dagaalada ka socda gobolka tigrey inay sababteeda leedahay musiibadaasi oo muddo toban sana tii ugu xumeyd cuno la-aan madaxa gargaarka ahi ee qaramada midoobey mark lowcock ayaa waxa uu sheegay in gobolka tigrey ay ka jirto xaalad abaareed waxaana intaasi uu ku daray in tirada dadka ku jira xaaladda macluusha ay sii badanayso marba marka ka dambeyso waxa uu yidhi tirada dadka macluusha ee gobolka tigrey waa ay ka badan tahay meel kasta oo dunida marka la fiiriyo taasoo ka dhigaysa buu yidhi tiradii ugu badnayd marka la fiiriyo abaartii soomaaliya ku dhufatay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii halkaas oo rubuc milyan soomaaliya ay noloshooda ku waayeen warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa
mahadsani jamaal axmed cismaan oo warkaasi noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa sheegay in ay doorashada ka hor labada xisbi ee wadani iyo ucid ay ku heshiiyeen inay kala qaataan kuraasta guddoonka baarlamaanka iyo duqa magaalada hargeysa warkan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena qadar maxamed cabkulle dhowrkii maalmood ayna dhaafay tartanka iyo loolanka dibadda u soo baxay ayaa ahaa si gaara mid u muuqanayay marka la eego murashax cabdikariin axmed mooge oo ahaa murashaxii codka ugu badan ka helay degmada hargeysa murashaxiintii u tartamayey iyo siciid cabdisamed siciid cudhey oo isaguna ahaa musharax xisbiga ucid uga sharaxan degmada hargeysa islamarkaana shaaciyey inuu u sharaxan yahay maayarka magaalada loolankii dibadda u soo baxay iyo tartankii ugu dambeeyey ayaa gebagabadii ku dhammaaday in siciid cudhey uu u tanaasulo cabdikariin axmed mooge gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cud injineer faysal cali waraabe oo isagu hore u sharaxay siciid culay islamarkaana xisbiga mucaaridka ee ucid u qondeeyey in uu maayarka magaalada hargeysa uu noqdo siciid culay ayaa waxa uu ka sheegay gudoomiye faysal cali waraabe oo ay hareere taagan yihiin cabdikariin axmed mooge iyo siciid cabdisamed siciid culay ayaa waxa uu yidhi oo dadka loo janaasineena ay ku faa'iidaan ilaah ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid nin ha ka yeelo go-aan khayr qabo hirgala oo dadka loo janaasineena ay ku faa'iidaan ilaah ka yeelo waxaan aad iyo aad horta u mahadnaqayaa siciid oo tacab badan geliyay halkaas xusbigana in badan ku jiray waddooyinka istaagay sida yurub codkaysiya yidhi kursigan horta meeyarka sida sida madaxweynayaasha looma doorto ee xusbuu ka soo baxa madaxweynayaasha ayuun baa loo doortaa public loo doortaa asxaabta ayaa soo saarta qofka noqonaya meeyarka iyo meeyar xigeenka cabdikariim axmed axmed mooge anigoo aabihii baan mar iskuulka la wada qoray ilaah u naxariistee ilaah u noqorin saaxiibna aheen ilaah u naxariistee de waxaan waa inankaygii ayuu taagan yahay saaxiibna waan aheen aad iyo aad intaa imanku ordiyo activistka ahna waxaa dhowr meelood oo xafladood ayaan ka taageeray oo markaan arkay inuu brogramkiisa wato aan yidhi war anna brogram baan la imi ilaahay kaygoo kale yaanu kaa dhigin markaa igana sii bato dadkii yaryaraayoo magaqaan gaadhay oo mustaqbal u baahan ayay siya barkhadba ku soo beegmeen halkaana ididiil ay gashayoo waxaan siin maraabahashi laga baxayay markaaga afraad daa la yidhaah gudoomiyaha xisbiga cudubjineer faysal cali waraabe ayaa carabka ku dhuftay in labada xisbi macaarida wadaniya ucid ay hore ugu heshiiyeen inay kala qaataan kuraasida gudoomiyaha aqalka wakiilada iyo duqa magaalada hargeysa kursigan horta kursi cud buu ahaa idin warrame annagi iyo waddani horaan u heshiinaa cabdikariim oon ahayn magaranasaaye waddani ahayn oo weliba aniga ii dhow markaa ayaanu ku heshiinay iyaguna qaataan sbiikarka anna aan meeyarka hargeysa qaato saasaan ku heshiin labada xusbi duulimaadna cidda kumaan ahayn insha allahu tacala saddex xusbi iyo madaxtooyada wada shaqeeyaanoo doorashada ilaahay subxaana watacaala aan wadaag ku galay oo weliba madaxweyne ku ammaanan yahayoo uu lacagtii oo dhan boqolkiiba shan iyo toddobaatan bixiyey halkan shan iyo labaatan ka bixinay oo u teganaysa legasiga u geliso inaynu hagaajino oo dalku dhaqaaqo ayan horta u samayna inta la og yahay waa murashaxii saddexaad ee uga tanaasula cabdikariin axmed mooge maayarka magaalada hargeysa siciid cabdisamed siciid culay iyadoo horena ay jireen murashaxiin xisbiyada mucaaridka ka soo baxay oo iyaguna u taagnaa duqa magaalada hargeysa balse markii dambe sheegay in cabdikariin ay uga tanaasuleen si kasta oo ay ahaatoba marka guddoomiyaha maxkamadda gobolka marodijeex u dhaariyo islamarkaana rasmiyan loogu dhawaaqan natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii degmada hargeysa ayaa ay noqon doonaan kulan ay isugu yimaadaan xubnaha la soo doortay ee toddobiyo tobanka ee degmada hargeysa si ay u doortaan duqa magaalada hargeysa iyo ku-xigeenkiisa khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
waxaa dib loo dhigay doorashadii ka dheceleed gobolka soomaalida etoobiya doorashadan oo la qorsheeyey inay guud ahaan dalka etoobiya ka dhacdo ayaa dib u dhaceeda gobolka soomaalida iyo dhowr goboloo kale waxaa sabab looga dhigay wax isdabamarin haddaba arrimahaasi ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo aqoon-yahan gobolka kasoo jeeda kana faallooda arrimaha geeska africa ugu horeyn waxay wax ka weydiisay doorashooyinkan iyo waxa keenay dib u dhaca
aad baad mahadsan tahay walaal doorashadan waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaanba ethoobia gobolkuna dee wuxuu ka tirsan yahay un gobolada ethoobiya ay doorashadu ka dhici lahayd xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd laakiin coroonaha dartii ayay dowladda tulayaa dib loo dhigay inkastoo qola tigrey leedhayo waxaase ayagu tooda qabsadeen wada aad warka oga hayso iminkana waxay dhici lahayd koob iyo labaatanka bishan aynu ku jirnay juun marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka soomaalida iyo gobolka kale xerarida yaa la yidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo sebtembar lixdeeda waxaana lagu sheegay sabab dib loogu dhigay inay tahay wax isdabamarin badan oo laga soo wariyey halkaasi oo qolyaha mucaaridkii ay sheegeen oo waa sida ay hadalka u dhigeen qolyahanan oo dhiga doorashooyinka maamula amase commishinka doorashooyinka maamula ee haweeneyda makalasla dhacay horjoogaha u tahay
marka maadaama muddo wakti ay haystaan maxaa keenay in aan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada guud ahaanba horta saad la socoto walaal waxaa jira culays saaran wadanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaw qabaan xataa doorashooyinkaadima waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan marka dadka badankoodu haddaad u fiirsato ra'yiga dadweynaha waxay aaminsan yihiin in xilligan aan munaasab ahayn guud ahaanba inay wadanka doorasho ka dhacdo maadaama ay isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo cirabka ku saabsan ay meelo badan ka jiraan gacan ku-haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooga oo dowladdan cusub tan iyo muddo saddex sannadood ay waddanka maamuleysay lagu durayay in ay wax ka qaban weydeeyaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada urumaha kala duwan ee waddanka ku nool iyo iyadoo isku dayda marka qaarkood inay xoog isticmaasho inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aada xal u isticmaalaysa ay fiinaaleen dee xooggii laftiisa aanu xal keenaynin inta badan marka guud ahaanba waddanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani siday ugu muuqato kuma habbooneyn in ay doorasho ka dhacdo muddo intan ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii la isku keeno oo horta heshiis guud iyo waxaa la sameeya mooyaane hadda way adkaanaysaa in doorasho saasuu kala un ay ayars kaga dhacdo haddaanida hal dhinac u badnayn midda kale dadkii matalayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday qaarkoodna wayba xidhan yihiin oo dee jalashay ku jiraan halkan gobolkeena haddaad aragtana dadku sida ay markii ay kaarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn yay u dhignayd oo qolyahan soo dacwaday mucaaridkii markii ay boodhiga doorashooyinka u tegayeen dabcan waxay ku qancaan bay tuseen taas baa keentay markaa in dib loo dhigo yaa lagu eedeynaya wax isdabamarintaasi wax isdamarinta mayna caddaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyey goobahaasi in ay wax isdamarin ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haysaa dee waa xisbiga talada haya iyo kaana dee waddankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulaan oo ay si wanaagsan oo lagu wada maqsuudi karo u maamulaan kaarasha iyo goobaha doorashadu ay ka dhacayso amnigooda iyo iyo nidaamka doorashay iyagu waxay boodhga shaqadoodu waxay tahay iyagu in ay keenaan kaarashii deedna ay kormeeraan dowladdiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amnigii inay ilaaliso nidaamkii inay ilaaliso kala dambeynta inay meesha jirto qaabkii loogu talagalay doorashadu ee ay boodhga ugu talagaleen inay u dhacdo marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana dee waa la garanayaa bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos usii dhaadhacdo waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay kala ku urursadeen qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa lasoo daabacday waa sida dadku ay hadallada u dhigayaan intaasna eedaasi waxay ku dhacaysaa waa xukuumadda meesha ka jirta markaa marka muddada hadda la dib loo dhigay ilaa sebtembar ah ku dhici kartaa doorasho ma lagu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda laysku eedeynay wallaahi kolley waa shaqo aniga siday iila muuqato aan dib yarayn in kaarar dambe dib loo soo daabaco in magaranaysaa cambainkii qolyaha kale ee mucaaridkii kasoo horjeeda iyaguna ay wakti u helayaan oo taasi xaggooda laga yaabo in ay inay wax u tarayso oo kale haddana meeshu waa isla meeshii uun kolley laakiin shaqo badani way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan deedna kuwa kalena saas siday kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyaga laftooduna waddadaas iska maraa dadku laakiin way sii saadaalinayaan oo waxay leeyihiin xisbigan barwaaqeed ee talada haya maadaama cid fiican oo la tartamaysaa aanay jirin oo markii horeba dee waxna mucaaridadii jeelasha lagu guray waxna ay waddanka iskaga yaaceen waxna ay doorashadiiba qaadiceenba iyaga unbaa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay u sallaxayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha gobolka geeska afrika wuxuuna u warramayey falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan mar kale dhegaystaan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan guud ahaana gobolka ontario ee dalka canada waxaa shalay oo jimco ahayd uu galay wejigii koowaad ee furitaanka magaalooyinka kadib bilooyin uu gobolkaasi xayiraad adagi saareed tan ayaa suuro gelinaysa in la furo ganacsiyada qaar oo ay ka mid yihiin maqaayadaha gobolka ontario waxaa degan soomaalida ugu badan dalka kanada kuwaasoo qaarkood ku leh ganacsiyo kala duwan warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena xuseen nuur xaaji dib u furista wejiga koowaad ee magaalooyinka gobolkan ontario ayaa bilow u ah saddex weji oo mid walba u dhexayn doonta koob iyo labaatan maalin si loo hubiyo in qorshaha uu ku socdo qaab saxa iyadoo laga baaqsanayo faafista xanuunka covid sagaal iyo toban sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkan marka laga soo tago in la ogolaaday in banaanka ilaa toban qof ay isugu iman karaan iyo in inta badan dhaqdhaaqyada ka dhaca dibadda la ogolaaday sidoo kale meelaha la furay jimcihii shalay ahayd waxaa ka mid ah maqaayadaha oo dadka ay ku cuntayn karaan bannaanka kuwooda leh meel la fadhiisto oo bannaana madaxa gobolka ontario dagford ayaa xusay in xayiraaddu ay u qaadayaan si taxadar leh we're now in a position to look at a slow and measured reopening of the province we have created a plan to safely reopen in the coming weeks waxaan joognaa meel aan si tartiib tartiib ah dib ugu furayno waxaan samaynaynaa qorshe si badqable dib loogu furayo toddobaadyada soo socda tani waxay ku dhacaysaa si tartiib ah oo taxadar uu ku jiro taasi waa waddada keliya ay ku shaqayn doonto joseph batrick wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadaha magaaladan toronto oo soomaalidu qaar ay ku xiran yihiin wuxuu ii sheegay in ay khibrad wanaagsan u tahay dib u furista maqaayadaha dibufuristan ganacsiga waxay noqonaysaa khibrad aad u wanaagsan tan iyo markii dalka oo dhan uu si xun u saameeyo cudurkan safmarka ah waxay qayb ka qaadanaysaa dib u furistan kobaca dhaqaalaha dad badan oo soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa durba bilaabay inay dibadda u baxaan oo ay ka cuntayaan maqaayadaha si ay isu ilowsiiyaan bilooyin badan oo ay guryaha ku xariisnaayeen covid sagaal iyo toban dartiis waa kan nuurdiin maxamed oo ka mid a dadkaasi xuseenow aad baa u mahadsan tahay saa ogsoon tahay maanta oo la furay maqaaxyaasha oo bannaanka lagu cuno aad ba maarata usoo dhaweynaynaa haddaan nahay dadka maarata soomaalida ah waahiyo waxaa lagu daalay xuseenow maaratay fadhiga guriga ah oo meel kale la aaday aan jirin oo maaratay oo wax walba la xadiday soomaalida saa ogsoon tahay waa dad oo sheeko ah waayo waxay jecel inahay maarata bannaanka ku sheekaystaan oo oo ku shaahiyaan naftigayo maanta mar baa maray oo maarata wax ka soo gatay waxaa waaye maqaaxyada aad baa maaratay usoo dhaweynaynaa waayo waa wax aad lagu farxo waay in xayraadda laga qaado gobolkan ayaa timid kadib markii hoosu dhac weyn laga dareemay kiisaska covid sagaal iyo toban jimcihii in ka yar lix boqol oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyey gobolkan ontario taasoo u dambeysay tiro sidaas u yar in lasoo wariyo in ka badan sanad ka hor sababta ugu weyn ee hoosu dhaca kiisaska covid sagaal iyo toban iyo in lagu dhiirrado dib u furista magaalooyinka gobolkan ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in in ka badan shan iyo toddobaatan boqolkiiba dadka reer ontario ay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo covid sagaal iyo tobana madaxa gobolkan ontario dagford ayaa dadka ka codsanaya inay qaataan tallaalka islamarkaana ay ku dhiirageliyaan kuwa kale ee aanan qaadan
Please go and get it now. If you have, please encourage a friend, a family member, a neighbor.
haddii aadan qaadan tallaalka fadlan hadda qaado haddii aad qaadatayna fadlan ku dhiirigeli qoyskaaga saaxiibada iyo dariskaaga inay qaataan maxaa yeelay tallaalku waa kan keliya ee aan kula dagaalamayno covid xilligan
bilowga bisha dambe ee julaay ayaa lagu wadaa in la galo wejiga labaad ee lagu furayo magaalooyinka gobolkan kaasoo dadka reer ontario ay arki doonaan ganacsiyo kale oo furan xuseen nuur xaaji v o a toronto
ra-isul wasaaraha britain boris johnson ayaa kulanka wadamada g n ee ka socda britain isaga oo ka hadlaya ku booriyey hogaamiyaasha caalamka inay abuuraan kobcin iyo horumar kadib xanuunka covid boris ayaa sheegay in ay habboon tahay in wax laga barto dhibaatooyinka dhaqaale ee caalamka ee sanadkii labakunsieedii la nasaxo sinaan la-aanta iyo nabaradii uu ka tegay dhammaadka maalintii koowaad ee kulanka wadamada g ee ka socda magaalo xeebeedka caris bay ayaa madaxdii ku sugnayd waxay casho la qaateen boqortooyada britain warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil marka la eego qaabkii madaxweyne biden loogu soo dhoweeyey britain dareenka isaga laftiisa wejigiisa ka muuqday waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ay ahaa miduu sugi kari waayey jo biden inuu ku yimaado yurub guud ahaanba britain iyo madaxda wadamada ku bahoobay ururka g n laftoodu waxay u egyihiin inay sugi la-aayeen madaxweyne joe biden haddii si kale loo yidhaahdo waxaad moodaa in maraykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xidhiirka maraykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka g waxay tilmaameen in albaab xidhnaa la furay si kale haddii loo yidhaahdo in ay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka kasoo qaybgelayo waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne donald trump ayaan iminka laga warwaraynin waagii uu donald trump yimi britain waxaa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka washington iyo london inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin waxa uu isku qaaday duqa magaalada london oo ah nin muslin ah aad ayaa loola yaabay inuu magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay uu warbaahinta ka aflagaadeeyo laakiin sadiiq khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi laakiin sida uu sheegay ra-iisul wasaare boris johnson neecaw qabow ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan si kasta oo ay tahay laakiin britain iyo maraykanka waxaa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga ireland maxamed xasan dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada leesta ee dalka britain ayaan weydiiyey inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay washington uga warwar qabto waqooyiga airelan oo ah mandaqad ku taala boqortooyada britain cabdi xaafid maraykanka welwel weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanayo heshiiskii lagu gaaray belfast kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ee loo yaqaano good friday agreement inuu burbur ku yimaado cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda ingiriiska uu ka baxayay ka baxayay yurub ayaa waxaa lagu heshiiyey heshiiska kamid ahaa waxaa la yihahda northern ireland protocol tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga ireland lagu tixigelinayay taasoo u fasaxayso waqooyiga ireland in ay weli kusii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay ingiriiska markii uu yurub ka mid ahaa oo ay waxba iska bedelin taasoo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaayey yurub inaan baaritaan lagu sameynin dhawaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaayey xaggan ireland dekadaheeda yurubna way meel adag bay ka istaagtay oo waxay tiraahday arrinkaas wuxuu maaragtay sababaya sidii in deked ay meesha ka asaasmatay oo kale oo dekeda control lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameeyo meesha laga aroosay taa ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas hadduu kaa burburana wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray belfast inuu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la-aan dhacdo xasuulin dare ka dhacdo oo qulqulatooyinkii ay dib usoo noqdaan marka laga reebo xanuunka covid sagaal iyo toban oo ah mowduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filayo in la isla gorfeeyo waxaa ka mid a shiinaha iyo ruushka isbeddelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa maxaa kasoo bixi kara haddaba kulankan waa kan mar kale maxamed xasan dable waxyaabaha ugu waaweyn ama go-aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way kasoo bixi karaan kulankan g seven ay ku leeyihiin dalka u k waxaa kamida oo ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortaga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus waa ajandada ugu weyn waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad tallaal dhan ilaa hal boqol oo milyan waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin ruushka ay ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuqul insaankana dhibaato ku hayo gaboodfallo badanna geysanayo dimuquraadiyaddana uu hor taagan yahay amniga yurubna uu halis ku yahay sidoo kale shiina ayay go-aan ka qaadan doonaan oo isagana ay u arkaan dhigooda oo weliba mataqaana ay hadda soo xoogeystay in ay markaa iskaashi la sameeyaan dhinac dhinacna sharkiisa ay mataqaana ay u tooghayaan ayaa laga yaabaa inay kasoo baxaan arrimaha waqooyiga airelan waxaa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga horta ah laga gaadhayaa ka hor dhammaadka bishan juun washington ayaa hore u sheegtay inaanu madaxweyne biden khudbad uga jeedin doonin boris johnson arrintan mar la weydiiyey boris laftiisana intii uu joe biden britain joogay waxa uu sheegay inaanay isla soo hadal qaadin qadiyadan laakiin shaki kuma jiro in mowduucaasi ay labada hogaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabadda ka joogto kulankooda cabdixaafid awil ismaaciil v o a london
halkani waa v o a washington gobolka victoria ayaa waxaa khasaare naf iyo maalbale u geystay roobab lixaad leh oo ka da-ayay gobolkaasi afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay kaasoo uu sababay daadad xoog badan warbixintan waxaa melbourne australia nooga soo diray waryaheena ibraahim cumar baafo roobabka mahigaanka ah ee ka da-ay gobolka victoria siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay ayaa khasaaro naf iyo maalba geystay roobabkan ayaa sidoo kale waxa ay wateen dabaylo ku socday xabaaro lagu qiyaasay boqol kilomitir saacaddii inay ku socdeen waxaana ay sababeen inay dhulka dhigaan geedo waaweyn oo ku yaalay waddada hareeraheeda halka daadad waaweynna ay sababeen inay ku soo qulqulaan meelaha dadku ay deggan yihiin ilaa laba qof ayaa ku dhintay daadadkan waaweyn ee uu dhigay roobabkan iyadoo labada qof ee geeriyootay mid ka mid ah haweenay ahayd laga dhex helay gaarigeeda sida ay xaqiijiyeen booliiska gobolka victoria ku dhowaad laba boqol oo kun oo guri ayaa korontada ka maqnayd muddo halka dad aad u fara badanna ay ka barakaceen guryahooda kadib markii lagu wargeliyey inay ka baxsadaan daadadka roobabka ee soo wajahan waxaa waddooyinka waaweyn qaarkood jaray dhir uu roobabku soo jebiyey inkastoo gobolkan uu yahay midka ugu soomaalida badan guud ahaan waddanka austraaliya haddana cid soomaaliya oo wax ku noqotay roobabkan lama soo sheegin austraaliya xilliyada qaboobaha waxaa haleela daadad sababa roobab halka xilliyada kuleelahana ay qaati ka taagan yihiin dabab ka kaca kaymaha waddanka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya markana dhegeystayaal dhinacii heesa ayaanu jallaacayna kusoo dhowaada heestan waxaa ku luuqaynaysa allah u naxariistay fanaanadii xaliima khaliif cumar moqool
guud ahaana idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono dhammaan v o a ayaa idinla nabadgelyo